galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galabnimo axad ah galab axada bisha oktoobarna waa toddoba sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
hadalmaan hadal kuma jiro waa maalin sabtiya qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a shir lagaga hadlayay arrimaha amniga oo ka dhacay magaalada muqdisho tani waxay qayb ka tahay shirkii london lagu qabtay oo heshiiskii dhanka amniga lagu saxiixay si soomaaliya ay si buuxda u wada dhaqangeliso dhammaan arrimaha amniga la xidhiidha
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo qodobo kaleba oo aan idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xarunta duufaanada maraykanka ayaa sheegtay in dabayl weyn oo gacanka mexico ka bilaabatay amaba hadda maraysaa ay hadda noqotay duufaan lana siiyey magaca neyt duufaanka neyt ayaa ku socda boqol iyo soddon kilomitir saacadiiba ilaa gelinka dambe maanta ayaa la filayaa inuu sii xoogaysto digniin laga soo saaray duufaankan ayaa loo jeediyey dadka degan magaalada grand isle iyo qaybo ka mid a magaalada new orleans ee gobolka louisiana waxaa kaloo loo digay dadka degan xuduudda labada gobol ee alabama iyo florida iyo weliba deegaano kale xarunta duufaanada ayaa sheegtay in digniintani u micnaheedu yahay diyaargarow lagu badbaadinaya naf iyo maal kaasoo si dhaqso ah ay tahay in loo hirgeliyo ilaa iyo hadda dabayshu intii aanay duufaanka isku bedelin waxay soo dishay labaatan qof xilligii ay soo maraysay bartamaha qaaradda ameerika dowladda maraykanka iyo quburo caalami ah ayaa isku raacay inay u badan tahay in kuuriyada waqooyi ay maalmaha nagu soo fooda leh ay tijaabiso gantaaladeedii ugu dambeeyey ee kuwa riddada dheer tobanka bishan oktoobar ayaa lagu wadaa in dalka kuuriyada waqooyi laga xuso sanad guuradii toddobaatan iyo labaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay xisbiga shaqaalaha ee wadankaasi sidoo kale sagaalka bisha bishani ku guda jirna ee oktoobar ayaa waxa ay ku beegan tahay markii ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi ee tijaabisay gantaalkeeda riddada dheer sanadkii labadii kun iyo sagaalkii sumiteri oo ah sarkaal horey uga tirsanaan jiray c i eda dalkan maraykanka ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay mar walba tijaabiso gantaallo xilliyada dalkaasi ay ka jiraan dabaaldegyada qaran
booliiska magaalada las vegas ee gobolka nevada ee maraykanka ayaa sheegay inayna weli haynin ujeeddo rasmiya oo dhiirigelisay ninkii dilay konton iyo sagaalka qof dhaawacayna boqolaal kale bandhig muusig oo ka socday magaaladaasi toddobaadkan bilowgiisii shir jaraa-idoo galabnimadii shalay ay isugu yimaadeen ayay ku sheegeen uguna sheegeen wariyaasha in booliisku weli ay baadigoobayaan sababta stephen barrock uu daaqad uga soo toogtay dadkii joogay xafladda hoteelka mandaley bay mak mahill ayaa sheegay in booliisku ayna haynin wax cadeyma oo muujinaya in qof kale uu kula sugnaa hoteelka waxaa kaloo uu sheegay in dhammaan muuqaaladii la hayay ay u muuqdaan in toogashada uu ka muuqday ficilka bardock oo keliya
milatariga maraykanka ayaa sheegay jimcihii in afar ka mida ciidamada maraykanka lagu dilay weerar ka dhacay isbuucii hore niger saraakiisha maraykanka waxa ay sheegeen in askartan la waayay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey arbacadii markaasi oo ay socoto howlgal ay wada dhigeen kuwa niger iyo maraykanka waxaa la helay meydka ah askar saddex ah shalay kadib markii muddo baadi goobkooda la waday saddexdan askare ayaa waxaa sidoo kaleeto jiray saddex kale oo la xaqiijiyey isla arbacadii inay dhinteen weerarkii arbacadaasi dhacay saraakiisha maraykanku waxa ay v o eda u sheegeen khamiistii in ciidamada la weeraray ay ka tirsanaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayay arrimaha amniga ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kulanka ayaa daba socday kulankii horey uga dhacay magaalada london ee xoojinta amniga dalka warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray wariyeen xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya abuukaate mahdi axmed guuleed iyo safiirka sweden u fadhiya soomaaliya andres fon ayaa maanta si wada jira xarunta amisom ee xalane uga daafuray shirka looga hadlayo khatarta xagjirnimada waxaana ka qayb galay shirkani safaarado ku dhow ilaa toban danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin wasiiro ka tirsan xukuumadda kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiil ka socotay amisom shirka ayaa intii uu socday looga dooday sidii lagu dhaqangelin lahaa istaraatiijiyadda heerka qaran ee ka hortaga fikirka xagjirnimada waxaana uu shirkani daba socday shirkii london horey loogu qabtay ee lagu saxiixay heshiiska amniga soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka abuukaate mahdi axmed guuleed oo shirka fure ayaa sheegay in dowladdu ay aad ugala shaqayn doonto beesha caalamka sidii loo ciribtiri lahaa khatarta waxa loogu yeero argagixisanimada
mudanayaal iyo marwooyin sidaan arrintan kaga guul keeni karnaa waxay ku caddahay qorshaha iyo istaraatiijiyadda qaran ee dowladda federaalk soomaaliya ee ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka wadataa qorshuhu wuxuu caddaynayaa qodobo muhiima oo dhowr ah sida horumarinta arrimaha bulsho iyo dhaqaale la dagaalanka musuq maasuqa in sharcigu uu taliyo dhallinyarada oo xidhiir lala sameeyo kobcinta awoodda hay-adaha dowladda iyo kuwa ciidamada safiirka sweden u fadhiya soomaaliya andres fon oo wakiil uga ahaa dalalka caalamka guddoominta shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jira la isaga kaashado ka hortagga khatarta argagixisada
waa inaan helnaa hannaanan arrintan uga wada shaqayn karno arrintan aan soo jeedinayaa waa in kooxdeennan aan culays ka saarno arrimaha istraatiijiga ah waa muhiim inaan isha ku hayno dhaqangelinta istraatiijiyaddan oon hubinnaa in tallaabooyinka la qaadaya ay yihiin kuwa si qoto dheer loo eegay oo sugan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo ugu dambayntii warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkani uu daba socdo shirkii london horey loogu qabtay ee looga hadlay arrimaha amniga iyo khatarta xagjirnimada tani waxay qayb ka tahay shirkii london lagu qabtay oo heshiiskii dhanka amniga lagu saxiixay si soomaaliya ay si buuxda u wada dhaqangeliso dhammaan arrimaha amniga la xidhiira amnigana waxaa la ogyahay in military inuu ciidan dagaalamo keliya inaysan ahayn amnigii nabadeynta lagu sugi karin in loo baahan yahay kooxahan nabaddiidka xag jirka ah fikirka iyo ay sida qaldan u isticmaalaan in fikirkaas laga bedelo ummaddii marka qaybtan ayaa ah qaybtii stranfor loo bixiyey oo shirkii landa wixii ka soo baxayna qayb ka ah hadda wixii ka dambeeyana waxay noqonaysaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyagoo iskaashanaya in ay dhaqan geliyaan istaraatiijiyadda heerka qaran ee fikirka hortagga fikirka xag jirka ah waxaana la rajaynayaa in kulammada noocan oo kale ah oo beesha caalamka iyo dowladda inay muxuu ahaa dhici doonaan bishiiba mar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab sabtiyah oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad dhegeysanaysaan dowlad deegaanka gaarisa county ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa ama la shaqaynaysaa dowladda dhexe sidii ay mashaariic lagu gargaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo xoolahooda loogu sameyn lahaa mashruucan oo uu xariga ka jira duqa kawniga gaarisa cali bunow qorane ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka lagdheera balambala iyo faafi ay yihiin degmooyin ay abaaruhu aad u saameeyeen wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warkan gaarisa kasoo diray mashruucan iminka dowladdu xariga ka jartay waxay ku sheegtay inay tahay inay uga hortagto abaaraha baan ee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka kala duwan ee gobolkani mudana cali bunow qoran oo xarigga ka jiray mashruucaas ayaa sheegay in cunnadan iyo biyahan iyo adeegan kale xoolaha la siin doono ay noqon doonaan kuwa sii socon doono waad ogtihiin dhulkeenna abaaro badan baa ka jireen maantana meeshan waxaan iskugu maannay inaan cuntadanaytu aan dadkeenna u dirno cuntadan waa cunta national government oo n d m a iyo countyda ka imaatay iyo biyo iyo cunto xoola abaaro daba dheeraadeen baa jireen hawadana way bedelmatay dadkeennana dhibaatooyin badan baa jireen gaargaar badan baa dadka gaartay laakiin maadaama abaarta ay daba dheeraatay dadkii weli dhibaatooyin baa jiraan cuntadanna intana uguma dambaynayso cunto iyo biyo badan baan wadaynaa ilaa roob haddii ilaah yidhaahdo laga helo insha allah mudane qorana oo la hadlayay saxaafadda xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in cunnadan iminka ay ka kooban tahay cunnooyin kala duwan ay ugu talagaleen inay kaabiso waxna ka tarto baahida abaaraha deegaanada ay ku dhufteen iyo weliba dadka ku nool waa siddeed kun oo jawaan oo cunto ah oo dad iyo duunyaba ah iskugu jiraan iyo biya ilaa biyaha muhiimka waxaa weeye qaadista meeshan muhiim ee waxaa weeye gaarida la diraayo oo meesha ayada ku ekaanayan oo saliid ku filan haysan haystaan oo meesha ka shaqaynayan oo biyo dhaaminayan dadka u geynayan balanbalaa lagdheer ayaa faafi ugu daran marka saddexdaa degin bay u kala kacayaan waa national government oo n d m a soo marayso iyo countyda isku jiraan waana isla wadaynaa cali ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee gobolka ka jirta ay tahay biyalaan baahsan oo qeybo ka tirsan deegaanada legdheera iyo balanbala iyo faafi ku dhufatay iminkana waxa uu sheegay in dowladdiisa iyo weliba dowladda dhexe mashruucan ay iska kaashanayaan ay ka go'on tahay qaab walbood deegaanadaasi biyo dhaamis loogu samayn lahaa waxaan gaaridanaytu markay tagaan subcountiska saliid baan ugu talagalnay marka meesha ayaday biyo ka dhaaminayan oo dadka inta roobka da'aya ay biyo ugu geynayaan cuntadana kuwa kalaa imaan doonaan oo loo geyn doonaa shaqadana waan wadaynaa iyo macluumaaddan aan dadka u geynayno ilaa roob laga hela hadii ilaah yidhahdo biyo dhaamisyo kala duwan oo deegaanadaasi ka sooconaya dowladdu waxay ku sheegtay in ilaa iyo iminkay gabaabi sii marayaan roobabkii halkaasi laga filayay inaysan ka horin iminkana ay dowladdu go'aansatay in deegaanadaasi ay ka samayso mashruucyo loo dhaadhicinayo dadka deegaanka si abaarahaasi baan ee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan gobolkan wax badan dadka gobolka looga taro dowladda dhexe iyo dowladda goboleedka garisa county iyo hay-adaha maxalliga ee gobolkan ay iska kaashanayaan uu soo dhiraaniriyey xafiiska gobernatoraha garisa county mudane qorane ayaa waxaa lagu sheegay inuu noqon doono mashruuc uu socon doono tan iyo inta roob gobolkani uu ka helayo saad ogtihiin madaxweynahana wuxuu yidhi gaariyo badan oo national youth service iyo ciidanka imaan doonaan dowladdana countydana saliid bay ayadana gaariyaha ku shubi doontaa marka way soo kordhaan laakiin waxaa weeyo dadaal ka imaaday national government iyo dowladda county isla socdaan wata buuzahaa hata biyo inta way ka qaadayan lakiin haddee biyo inta laga qaaday nin walma gaarayano ila midda muhiimka waxaa weye gaarida barxumaa bay jiraan oo la hagaajiyey kuwa la keenay baa jiraan hadda markay degaan ay tagaan deginka meeshaasay ku ekaanayana saliid baa meesha loogu geyni marka biyahay ka dhaaminayaan meesha ayada webi iyo waxay noqoto iyo iyo bohol waxay noqotaba oo dadka ka fog ay u geynayaan marka hadda inta oon laga diray laakiin meesha ay tagayaan bay ku ekaanayaan oo biyo ka dhaamin doonaan dadka gobolkan ku dhaqan oo abaaro culus ay ku dhufteen ayaa qaarkood ilaa iyo iminka la aaminsan yahay inay dalka soomaaliya aadeen xoolo fara badanna iminkay gacantooda ka sii baxayaan roobabkii la filayay sannaddii lasoo dhaafayna ay ahaayeen kuwa aan si fiican ooga horin deegaanada qaar maxamed faarax shire v o a garisa mahadsaned maxamed faarax shire markanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan waryaheena jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka sacuudi arabiya halkaas oo booqashadiisa ay maalmo qaadatay dabadeedna waxay dowladda soomaaliya shaaca ka qaaday in dowladda sacuudi arabiya ay ugu deeqday soomaaliya konton milyan oo dollarka maraykanka ahi si wax loogu qabto arrimaha dowladnimada ee dalka soomaaliya sidoo kale isla toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya ayaa u ambabaxay dalka suudaan halkaasuu kula kulmay dhigiisa dalkaasi cumar xasan al bashiir waxaa dhinacyadu ay isla gaareen heshiisyo dhowr ah oo ay ka midka yihiin iskaashiga labada dal waxbarashada amniga beeraha fanka ciyaaraha socdaalka iyo duulista hawada madaxweynaha soomaaliya wuxuu sidoo kale booqday xarunta bangiga dhexe ee dalka suudaan iyadoo suudaan sida la hadal hayo ay tahay goobta lagu daabacayo lacago dowladda soomaaliya ay doonayso inay soomaaliya dhowaantan keento qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu arrinkana ku qaadaa dhigi doonaa socdaalka madaxweynaha ee dalalkaasi carbeed maxkamadda maamul goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay sharci tahay xilka qaadistii saddexda mas-uul ee ugu sarraysa maamulkaasi ee kala ahaa madaxweyne axmed ducaali geelle xaaf ku-xigeenkiisa maxamed xaashi carabe iyo gudoomiyihii baarlamaanka cali gacal casir saddexda mudane ayaa waxaa jirtay in xildhibaanno kala taageersan ay midba midka kale dhowaantana sheegeen inay xilka ka qaadeen cidda ay ka soo horjeedeen taasoo markaasi qayb ka ahayd jahwareer siyaasadeed oo galmudug ay dhexda ka gashay dhacdooyinka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ka baxayo heshiiska nukleerka ee dalka iiraan isagoo lagu wado inuu dib ugu celiyo kongareeska muddo lixdan cishaana ay go'aan ka gaarhaan cabdulaahi xasan shariif oo ah nin soomaaliya horena loo sheegay in magangelyo uu weydiista waddanka maraykanka loona diiday ayaa toddobaadkan dalka kanada weerar ka geystay kadib markii baabuur uu watay uu jiirsiyey shan qof islamarkaasina uu tooreeyey sarkaal biliis ah gudaha dalka kanada halkaasoo la sheegayo in ay waxilo ka soo gaartay dadkaas booliisku waxay baarayaan sababta cabdulaahi ay weerarkaasi ku kalliftay inuu geysto iyo sidoo kale waxaa ka dhexayn kara isaga iyo argagixisada maraykankuna waxaay sheegeen in cabdulaahi xasan shariif labada kun iyo kow iyo tobankii uu waddankana maraykanka soo gaaray loona diiday mangelyo siyaasadeed markaa kadibna loo diyaariyey in la musaafiriyo ha yeeshee uu u baxsaday dalka kanada dhacdooyinka toddobaadka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa milatariga maraykanka waxay toddobaadkan xaqiijiyeen in saddex askari looga dilay waqooyi galbeed ee waddanka niger kadib markii ay la kulmeen weerar gaadmaha xilli ay ku guda jireen howlgallo roondaa weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo kale oo maraykana ciidamada ciraaq ayaa magaalada hawiija iyo xaafadaha kale ee ku hareeraysan ee dalka ciraaq ka qabsaday kooxda daacish kadib qabsashada hawiija kooxda daacish ayaa waxay hadda ugu hartay dalka ciraaq keliya xaafadaha ku tiirsan xuduudda dalka siiriya ee dhinaca galbeed ee waddankaas waa tahay aynu ku soo laabanoo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal sida aad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalka sacuudi arabiya waxa uu kula kulmay madaxda dalkaasi markuu dib dalka ugu soo laabtayna waxaa dowladda soomaaliya ay shaaca ka qaaday in lacag gaaraysa konton milyan oo dollarka maraykanka ay sacuudiga ugu deeqday soomaaliya ay wax badan uga qaban doonaan arrimaha dowladnimada dalka soomaaliya isla toddobaadkan madaxweynuhu waxa uu booqday dalka suudaan halkaasuu kula kulmay dhiggiisa cumar xasan albashiir dhinacyadu waxa ay gaareen heshiisyo dhowra oo ay ka midka yihiin nabadgelyada amniga iskaashiga caalamiga waxbarashada beeraha fanka iyo qodobo kale waxuu madaxweynuhu sidoo kale uu booqday goobo kale waxaa haddaba si aan arrimahani wax badan uga ogaano iyo muhiimadda booqashada madaxweyne farmaajo dalka suudaan ay u leedahay aan ka waraysanaya cabaas maxamed nuur oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala tv-ga qaranka ee dowladda soomaaliya isagoo ku sugan magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray waxaana weydiiyey ugu horeen inuu sharaxaddi naga siiyo bal booqashada madaxweyne farmaajo dalka suudaan waxa ay kaga dhigan tahay soomaaliya iyo dowladda farmaajo uu hogaamiye intuba la socotaan baa toddobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan booqasho ku yimid wurdii hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wardigu wuxuu isugu jiray wasiiro xubno ka socda taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo hogaaminayo generaal saacid oo ah taliyaha booliska soomaaliyeed sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada iyo tacliinta hidaha sare wasiirada dhalinyarada sboortska waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wasaarado fara badan oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo halkan u yimid inay adkeeyaan xiriirka labada dal waa tahay cabaas marka waxaa la isweydiin karayaa booqashada madaxweynaha ee dalka suudaan maxay faa'iido u leedahay dowladda uu hogaamiye farmaajo iyo guud ahaanba soomaaliya laba mid waan u kala qaadi karnaa muhiimadda midda koowaad suudaan saa la socotaan amaba ay la socdaan kufurba soomaaliya waxaa ku sugan gaaliyad soomaaliyeed weliba aan si kale u dhahay aqoonyaano fara badan oo wax ka barta dalka suudaan tirada ugu badan ay ku jogaanna waxay ku dhowdahay afar kun waa dareemi kartaa marka tan intaa la eg arday waxbarasho lacag la-aana ku fiidiyey muhiimada ay soomaaliya u leedahay wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya midda labaad waa iska caddahay oo waxa ay tahay in la adkeeyo xiriirka labada dal maadaama ay wada dhacaan hal gobol oo africa ka mid ah muhiimadda ugu muhiimsan ay u yimaadeen wafdiga madaxweynuhu waa iskaashi dhab ah oo dhexmara amaba adkeynta dhammaan heshiisyadii hore loo galay ee asaga ka horreeyey iyo kuwo cusub oo uu jeclaystay in uu la dalo madaxweynaha wafdigiisa waxaa jirtay in madaxweynuhu uu goobo kala gedisan uu booqday intuu joogay dalka suudaan sida aan la soconana suudaan waxaa inta badan la sheegaa in lagu daabacayo lacago shilin soomaali ah oo la rabo in lagu bedelo lacagta hadda soomaaliya ka jirta bal goobaha madaxweynuhu booqday iyo waxyaabaha heshiisyada isaga iyo suudaan ay wada gaareen maxaa ka mid ah sida aan wararka ku hayo booqashada uu ku yimid wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo markii ay soo gaareen magaalada khartuum waxaa soo dhaweeyey dhigiisa dalka suudaan cumar xasan axmed albashiir kulamo gooni gooni ayay wadayeesheen sidoo kale casho sharaf ayaana qasriga ama madaxtooyada dalka suudaan ugu sameeyey madaxweyne albashiir intaa kadib xogta aan hayo ayaa sheegaysa in madaxweynuhu uu booqday sida aad ka dhawaajisayba warshada lacagta samaysa ay ku taalla dalka suudaan waan ognahay inay samaysay lacag shilin soomaali ah oo heshiis ka horreeyay madaxweynaha dowladihii ka horreeyay galeenna u timid in la sameeyo lacagtaasi oo dhawaan la filayo in dalka dib loo qaado si loo dhaqangeliyo heshiiskii ka horreeyay madaxweynaha waxaa sidoo kale ugu maqaalaha in madaxweynuhu uu booqday warshada hubka ee dalka suudaan warshada madaxweynuhu way kala duwaneed goobo fara badan oo kala duwan waa uu booqday madaxweynaha waxaa sidoo kale meeshaan ka marneen wafdiga la socday oo golaha wasiiradii qaar ka mid ah ay booqdeen ama way la kulmeen dhigooda dalka suudaan qeybaha kala duwan si gooni ah haddii aan kugu kala qaado wasiirka beeraha saciid ciid waxa uu la kulmay dhigiisa dalka suudaan oo heshiis rasmi ah uu la saxiixday sidoo kale khaliijo maxamed diiri oo ah wasiirka dhalinyarada ifsaadka waxay heshiis rasmi la gashay dhigeeda dalka suudaan oo inta badan xooga lagu saarayay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka dhalinyaro iyo waa isboorti tahay ee ka dhexeeya dowladda qaaliga iyo suudaan cabaas aad baad umahadsan tahay sidoo kale cabaas maxamed nuur ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah howlwadeennada tv-ga qaranka ee afka dowladda soomaaliya ku hadla isagoo khartuum jooga ayuuna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igala qayb qaadanayay dhegeystayaal barnaamijkan intaasaynu kusoo gabagabaynayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo xaashe ibraahim caashe xuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkana dhambaalka ugu horreeya oo si qurux badan loo soo qoray uu naga soo gaaray dhammaan reer caamir maxamed iyo reer yacquub ibraahim oo tahaniyad kal iyo laaba u diraya gabadhooda jiijo amiin caamir iyo wiilkooda eliyaas cusmaan axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka albeerta ee dalka kanada waxaa sidoo kale tahaniyad taa la mida diraya baa la yidhi dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin baa la yidhi ibraahim axmed cumar maxamed cusmaan axmed cabdulqaadir sayid cusmaan iyo jamaal axmed allabari baa la yiri iyo sidoo kale maxamed cabdiraxmaan iyo sidoo kale shanoon cabdi subugleh waxay leeyihiin meherka jiijo amiin caamir iyo elyaas cusmaan axmed waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr leh ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona loogu duceeya amiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo raaliyo xaaji yuusuf iyo aabe cabdi ibraahim iyo jaamac cabdi ibraahim iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibo cabdi ibraahim bashiir cabdulaahi cusmaan iyo dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxaanay jecel yihiin hambalyo inay gaarsiiyaan maxamed cabdi ibraahim iyo hibo muumin cabdi oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen degmada hodan ee magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey cabdiwahaab maxamed waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena cabdiwahaab waxaan leenahay soo weynaaw noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka xiga intaada soo qaban heesta ugu horreysa ibraahino waxa ay naga soo gaartay waad salaamantii baa layidhi v o a waxaana tahniyadan diraya axmed cali cumar oo jooga gaarisa tahaniyad dhalasho farxad le buu yidhi waxaa diraya hooyo malaha isagaa soo qoray hooyo xaliimo maxamed qureysho macalin aadan iyo xaaji cabdi mahad cumar iyo xaaji xuseen cumar iyo xaaji cabdulqaadir cumar iyo cali cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux ismaaciil cumar nuux iyo sidoo kale cabdiraxmaan xuseen cumar iyo dad kaloo fara badan waxay tahaniyad u dirayaan ay farxadi ku dheehan tahay lamaanahan kale dhicin baa layidhi maxamed cali cumar iyo afadiisa shaaciye mukhtaar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhadhaab wiilkaasi waxaa la yidhi magac weli looma bixin waa tahay magacna loo bixiyo wiilkaasi ku dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab soo weyno ayaan leenahay oo noqo kii nolol wanaagsan ku kora aamiin xaggii heestaa heesta ugu horeysa dhegeystayaashaan u soo qabanayno macaankii iyo dunida ee la muudsanayo hee
hee
macaankii dunida ee la muudsanayo milyoonka ronow
saasaa layidhi malyuunka roone aan maqli jirnay oo oo Way, ibraahim hadda karonow maraysaa hadda karo- karonow ay maraysaa waxaan maqli jiro qofkaasi wuu dambeeya hadduu qof dambeeyo uu jiro anaa dambeeya wiilashiina ammaan ma la amaanaya wiilashii hadda Ah, see waay adiga waa codkii macaanaa waa taa waxaan maqli jira weligeedba wiilashu ayagu waa iska boqolow ammaan way ka dhan yihiin gabdhaha maadaama ay konton kontonlayaal yihiin waa lagu kabaa ammaanta marka haddii hadda boqolkii ammaan lagu daray boqolkii milyuun ay isu bedeshay xaggee loo malaayin bay tagta waa ta- milyuun milyuun ay isu bedeshay milyuun karonow waa ta yaa ku luuqay heestani waa fanaanadan macyaashan
muraya daawashada iyo midab qurxono macaankii dunida hela muudsanayo muraya daawashada iyo midab qurxono macaankii dunida hela muudsanayo markastan ku eegaba maskaxda mabsudo manka jacaylyo muftax ku xidhaate markastan ku eegaba maskaxda mabsudo manka jacaylyo muftax ku xidhaate jiidato meel kalaaki wayde ma qalbigaan maaxadto ka maarmi waaye ma naftaan jiidato meel kalaaki wayde ma qalbigaan maaxadto ka maarmi waaye mahuraanki imuqanaaye milyan ka mudano maalin iyo habeenba waan ku muhanaya mahuraanki imuqanaaye milyan ka mudano maalin iyo habeenba waan ku muhanaya Yeah. meel kale arki wayde maqal jiidato meel kale arki wayde
oo tahay intaasi aanu ku dhaafno milyuunka roonow walle waxbaa ibraahim oo iga dambeeyey shanka roon iyo boqolka roon iyo milyuunka roonow ma maraysa hadda waa tahay inta soo socotaa badan dhe waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno warqad tahniyad waxaa diraya baa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a haye waxaa ugu horreeya baa layidhi bashiir abikar xuseen barre aadanaa ku jira jacfar kuukay uu ku jiraa jaamac buulo jaamac maxamed colaad xasan aniga laygama tegin ibraahim adna waa kugu daraya ibraahim xasan daandurey iyo sidoo kale asxaabta kale ee kale ah khadar ibraahim axmed iyo aamine ibraahim axmed iyo nawaawi ibraahim axmed iyo farax ibraahim axmed dhammaan waxa ay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan jiijo amiin caamir iyo ilyaas cusmaan axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad wanaagsanna lagu kelo helo aamiin dhammaalkan caasho wuxuu ku bilowda waa idin salaamayaa daadiyaasha barnaamijka ah hambalyada heesaha caashucuud iyo daanduray waan kaa qaadnay waxaan aha buu yidhi warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano daacad waxaana hambalyo hawad u marinayaa nuur ibraahim fiiqow iyo marwadiisa oo ay gabadh ugu dhalatay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaa loo bixiya buu yidhi gabadhaasi casmo waxaana uu leeyahay allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacada aamin ayaan annaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeysa hooyo dahabo sheekh axmed kulane iyo aabe maxamed afdhuub shagax buu ku magac dheer yahay hooyo nadiifo nuuriye iyo sidoo kale cabdirasaaq shagax afdhuub iyo cabdulqaadir shagax afdhuub waxauu ku magac dheer yahay macalin qaasim iyo sidoo kale cabdulaaxi shagax afdhuub iyo hodan shagax afdhuub waa dhammaan ilmo shagax afdhuub deeqaa ku jirta sacdiyaa ku jirta anfac baa ku jira iyo sidoo kale cabdifataax faarax naaleeye iyo maxamed amiin cabdifataax faarax naaleeye iyo faadumo cabdishire iyo farxiye cabdishire iyo shuhur cabdishire iyo bashiir cabdishire iyo cabdulqaadir cabdishire iyo maxamed cabdulaahi orey iyo sidoo kale galad taakooyo baa layiri iyo cabdiweli cabdulaahi camaley iyo xaawo sheekh axmed iyo xamdi daahir ciise iyo ayaan bashiir asxaabtaas aadka u fara badan oo ugu dambeeya maxamed sheekh xasan tarabi waxay tahniyad kaliyo laaba u dirayaan iyagoo kala jooga gudaha iyo dibaddaba arooska xasan shagax afdhuub iyo aroosada baa layidhi fardowse sheekh cabdikariim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay baa layidhi ducada waa xaggiina arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ugu rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu baraaro ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamin caasho heesta kale ee dhegaystayaasheenna ah aan u haynana waa adaa haweeyaay haween dhibtooda halkaa i geyso haye waxaa hubaalay inaan halaabe adaa haweeyaay halbowlahayga gudinka hooro hee waad howl badnaatee xaggee habboonay lagaa helaa waa wareey haye sagaalka nambar ii dhiib waad garatay waa codkii macaana
waa codka macaan ee fanaanka rashiid bullo hal bowlaha dhiiga kala hora labada hayin ee hareeraha haddaanad ku uul hibaaqa wadnaha hadkaa galay kuuma heeseen oo humaag beena kuguma hawsheen madheedhkaa hawdiyo damal hadh wayne madheedhkaa hawdiyo damal hadh wayne garurta hortiyo howmaalo madherka hawdiyo damal har wayne madherka hawdiyo damal har wayne garurta hortiyo Thank you adaayeheeron ku haybiyaaye adaayeheeron ku haybiyaayo halkan wareertaan adaayeheeron ku haybiyaayo adaayeheeron ku haybiyaayo halkan wareertaan
waa tahay adaa haweeya iyo codkii rashiid bulla ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha dhambaalkan waxa uu ka yimid waa tahay eh, adaa haweeyay intaas aan kaga gudubno waxaa noo baaqaya cabdikafaar cabdiraxmaan maxamed cadow iyo axmed ibraahim nuur xuseen macalin cumar iyo xaamid macalin cumar axmed macalin cumar iyo dhammaan reer macalin cumar madiino axmed maxamed jibriil iyo xuseen maxamed cabdi master dayib waxay dhammaantood caasha taaniid u dirayaan cabdiwahaab macalin cumar cadaawe iyo waxay yidhaahdeen khadiijo sheekh cabdi latiif oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada marka ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin arooskaas maxaa ugu ducaynaysaa caasha waxaan ilaahay uga baryayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu baraaro ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynay dhambaalkan xigana ah waa aroos waxaana uu ka yimid agaasimaha baa la yidhi waa agaasime maxamed cismaan makaraan iyo aadan cabdi axmed iyo cismaan axmed hufane iqro cali cumar waxay ku magac dheer tahay iqra ilays iyo maxamed yuusuf cabdulaahi iyo cabdisalaan maxamed ibraahim iyo sakariya cali raage iyo muuse muumin hagar wuxuu ku magac dheeryahay caane geel iyo cabdulaahi cali abuukar cabdulaahi cali xerow iyo sidoo kale saalax cali xiriye iyo cabdulqaadir xasan xaaji waa abuukar xasan xaaji iyo maxamed cabdisaney dhammaan dadkana waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan cabdi axmed xuseen iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri huda cabdi xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishaan usoo dhaafnay sebtembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen isku waaro noqda kuwii kale hela ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa loogu duceeyey aamiin caashoy bal waa markaadii xaggii heesaha adna waxaan soo qabanayaa ibraahimna waa dad xaggayga waa xaggaaga markaa tiri baan gartay inaad xudan leedahay waxaan soo qabanayaa hees caan baxday si weyna loo jecel yahay oo weliba markaa barnaamijkan oo kale ibraahim oo dhegeystayaasha loo soo tabanaya aada u jecel yihiin nagaadi ka waran wada jiree nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayow inaga yeel allahayo inaga yeelo allahayo idinka yeel waa cabdinaasir macalin saciid codkiisii iyo hibe maxamed
Thank you.
gaadi cabdinaasir macalin iyo codkii fanaanada hibo maxamed hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxaa uu nooga yimid cabshir kulubow cali iyo waxay idhahdeen xaaji maxamed iyo dhuure yarow daahi iyo cabdulaahi jabaan iyo salaad garaash iyo isaaq aadan iyo ciise cabdi xasan iyo mustaf aadan iyo aadan cabdiraxmaan iyo anis cabdinaasir iyo yaxye cabdinaasir iyo khadiija cabdinuur aadan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan aabe ibraahim kulubow cali iyo hooyo faadumo isaaq dhuubow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey xamse ibraahim kulubow waxaanay leeyihiin ducadu xaggeena xamse soo weyna noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca dhambaal goor dhoweedna soo gaaray ibraahinow haddaan akhriyo hambalyo dhalasho farxadeed baa ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya ikraan maxamed ciise buraale iyo sidoo kale sacuud sheekh cabdulaahi iyo cali cabdulaahi iyo calawi cabdulaahi iyo saynab cabdulaahi cismaan dhammaan reer cabdulaahi jirde waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan xafse cayni waa xafse cayni sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay garoowe wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ashraf maxamed markaa xafse cayni baa loo dirayaa oo wiil ugu dhashay waa tahay aabihii baa laga soo tegayba laakiin waxaan filayaa inay marka xiga ku soo dari doonaan wiilkaasi oo loo bixiyey ashraf kuna dhashay magaalada garoowe waxaanu leenahay soo weyno oo noqo kii dal dad iyo diinba wax u tara aamiin tahaniyad dhalasho farxad leh waxa ay nooga timid magaalada toronto ee dalka kanada toddobaadkan toronto nugu badana ibraahino misana ila noqoto waxaa tahaniyad nikaax ah aan u diraynaa baa la yidhi jiija amiin caamir maanaan gara waa tahay iyo elyaas cismaan axmed oo meherkooda uu ka dhacay waa la yidhi magaalada edmonton ee gobolka albeerta ee dalka kanada maantuu dhacay meherkaasi ibraahimow bisha oktoobar toddobana ay tahay waxaa tahaniyadaasi diraya cabdulaahi soomaali maxaa loola jeeda magacba ibraahimo mise waa naaneys mise waa goob ganacsi oo lagu yaqaano waa meel weyn oo muusiga iyo heesaha iyo maaragtay ku caanbaxday oo shidan de oo toronto ku taala miya waagii magaalada toronto meelihii ay ka soo bixi jireen ee ugu horreeyey heesaha albuumyada iyo ay ka mid tahay markii dibadda aada loo soo galo waa tahay waddaan gartay maanta wixii ka dambeya lagu weydiin maayo markaa waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdinuur muumin iyo fawsi muumin iyo cabdirasaaq cadare baa la yidhi iyo yaxye xasan mire iyo sidoo kale yuusuf sheekh xariir u k buu ku magac dheer yahay iyo yuusuf abikar yow beybi baa layidhi waa markaa yuusuf abikar yow beybi magacyadana maholofan bay daba socdaan waa tahay waxaa kaloo ku jira maxamed geney iyo axmeddey xaaji cilmi guure iyo sidoo kale aaminaah maxamed iyo sidoo kale cabdulaahi nuur maxamed dhammaan bahda fanka iyo isboortiga ee dalka kanada iyo waqooyiga amerika baa layidhi ayaa taaniyadaasi diraya waxaanay gaarsiinayaan sidaan marka horeba carabka ku dhuftay jiijo amiin caamir iyo elyaas cismaan axmed oo arooskoodu oo meherkooda uu maanta ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka albeerta ee dalka kanada waxay leeyihiin aqalgal waara oo wanaagsan ayaan u rajaynaynaa aamiin waa tahay ibraahimow inta aadan soo qaban heesta ugu dambeysa ee barnaamijka bal aan ka gaarsiiya dhambaal si qurux badan loo soo qoray oo de aan dib loo dhigi karin ugu horreyn baa la yidhi waxaan salaamaynaa bahda v o a waxaa halkan warqad tahaniyad aroos oo farxad leh aan uga diraynaa baa layidhi lamaanayaasha iska doortay dunida oo dhan baa layidhi ee nasiibka u yeeshay inay iscalfadaan waxa ayna kala yihiin baa la yidhi dadka diraya waa tahay waa liisoo hormariy haddana gadaal baa laigu dhig waxba kama qabo dadka tahaniyada diraya lasoo hormariyey oo waxaa ugu horreeya baa la yidhi aaba sheekh cabdulaahi xaashi diini iyo dhammaan reer sheekh cabdulaahi iyo xaashi diini waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa sidoo kale dhambaalkana ku jira duraan cali xaashi diirshe cabdirasaaq xasan xaashi diirshe iyo sidoo kale axmed xasan xaashi diirshe waa dhammaan ilmo diirshe weriye bashiir cali xaashi diirshe iyo aabe xasan xaashi diirshe iyo caruurtiisa iyo sahro xasan xaashi diirshe ibraahino waagii hore markaan af soomaaliga baran jirna waxaa la dhihi jiray qofka carab jalqiyo qof kale waxaa lagu gartaa kelmado soo noqnoqda hadda carab jalqintii baan u noqday xaashi xaashi sahro waa sahro xasan xaashi diirshe markaan dhaho waxay kusoo dhacaysa weligaa wayel ma maaweelis weligaa wayel ma maaweelis marka iyo sidoo kale sucaado xasan xaashi diirshe iyo galbeed cali diirshe iyo caruurtiisa iyo saaqo cali diirshe iyo caruurteeda nadiifo cali diirshe iyo cabdikaafi xasan xaashi diirshe iyo nuuriye xaashi diirshe iyo caruurtiisa waa inaan iska fiiriya oo iska hingaadiya iyo cabdulqaadir xaashi diirshe iyo caruurtiisa dhammaan reer diirshe iyo reer sheekh cabdulaahi xaashi diini meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa baa layidhi waxay tahniyad aroosoo farxadla u dirayaan arooska iyo aroosada faraska iyo geeyadaha iyo farta iyo faraatiga waa tahay dhalada iyo kaaseedka waa ta wax kaloo badanna way jiraan haddii lasii wado maanta o dhan baa la tiran karaa lamaanayaasha kale ah baa la yidhi doctor jibriil cali diirshe iyo sucaado sheekh cabdulaahi xaashi diirshe arooskoodu uu shan iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadka laba kun toddobiyo tobanuu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan baa la yidhi xaafadda isli waxaan dalbanaynaa bay idhaahdeen heesta la yidhaahdo labadan kala maarmin lamaaneeyada noloshooda waa tahay waa hees ugu cusub waad ibraahim heestan adaad heesaha heestaasi Iga fadhudhuubane.
idinma haynaa se yeeshee hees kaloo aanay ka dhicin ayaan kugu bedelaynaa waa tahay ibraahim mar haddaad tiri hees aan taa ka dhicin baan idinkugu bedelaynaa waa inaan taas ka dhabaynaa waxaan u soo qabanaynaa heesta diilaya iyo cod aane waayadan dhegaystayaashu maqal waa fannaanka mustafa shaqaadan intaan toddobaadka xiga kulmi doono haddii alla idmo waa ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashucuud oo idinla sidaas iyo
adduunyaa lan dheere la waayo deeqiyamaan derajaa lan dhiidhe la waaye malagiina dilindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya diileya adduunyaa lan dheere la waaye deeqiyamaan derajaa lan dhiidhe la waaye malagiina dilindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya diileya doobadi doogaabi kuro dibbi doogay aan shaqaa dire ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya doobadi doogaabi kuro dibbi doogay aan shaqaa dire ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya duloosirey iduloosirey aashagun iduloosirey duloosirey iduloosirey aashagun iduloosirey aa idaawoye duloosirey iduloosirey aashagun iduloosirey iduloosirey iduloosirey aashagun iduloosirey aa idaawoye درسي هدور الإري لندر راجي لندري كبيري عالري دارا غير لنكي بداو درسي هدور الإري walaal sheekiidii yaa ere daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey maanay dad kala dabniishidaasile maha ii degle sidey ki daran sidey arirow ki daran sidey daran sidey ki daran sidey arirow ki daran sidey maanay dad kala dad lihishidaa sidey maha integle daqiiqadoo shibdhaha dhadowdadiidohuse dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira daqiiqadoo shibdhaha dhadowdadiidohuse dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsode degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsanaaye dowkuuley dohoraad ero degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsode degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsode kiduubsanaaye dowkuuley dohoraad ero haddii kale haddii kale dadkiisho markaa dhidiye ana baddaanti dabaalide haddii kale haddii kale dadkiisho markaa dhidiye ana baddaanti dabaalide
heestaasi diinlaya amaba googa waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha oo isaguna u dambeeyey barnaamijkaygii waa idaacaddaydii galabnimo inta haddii la yidhaahdo ayna dib u kulmayno oo anigoo maxamed cabdi zaare cabdi axmed bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira daqiiqadoo shibdhaha dhadowdadiidoo xuse dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsode degdeg ilaahow insehel dantiitayaa warsanaaye dowkuuley dohoraad ero